halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska africa iyo internetka v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca saddex iyo tobanka bisha abril labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure
waxaa laydinka rabaa dowlad goboleedkii maantay laga bilaabo inaad kusoo dhammaystirtaan annagana waxaan diyaar u nahay inaan idinka kaafo wixii farsamo ah weliba hallarna idiin sheegaa oo muhiimadda ay leedahay in shirkan iyo shaqadan la qabto waa mid aad deg deg u ah waa mid ayatiinkiimii matalaadii soomaaliya oo hadda ka hor maqneed mid kasii weynaa maqnaanaysa aqalkii sare la dhisi maayo haddaan maamul goboleedkan la dhiso
kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan odowa oo ka hadlaya sida dowladdu ay u doonayso uguna go'an tahay dardargelinta maamul samaynta labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale aan idaacadeeda idinku haynana waxaa ka mid ah magaalada dubai oo uu ka socdo shirweyne lagaga hadlayo maalgashiga dalalka dhaqaalahooda uu soo korayo iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
xeelaalayaasha dalkaasi belgium ayaa talaadadii shalay ahayd laba qof ku eedeeyey in ay xiriir la lahaayeen weeraradii bishii lasoo dhaafay lagu qaaday brussels oo lagu dilay laba iyo soddon qof war qoraal oo ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta ah ayaa waxaa dadkaasi lagu eedeynayaa falal argagixiso waxaana warkaasi u caddeeyey in ay kala yihiin ismaaciil f iyo ibraahim f iyadoo wararkuna ay sheegayaan in lagu xiriiriyey inay guri u kirayeen mid ka mid ahaa raggii qaraxa ka geystay brussel weerarada ayaa laba qarax oo ismadaminahi waxaa lagu qaaday garoonka dowladaha ee brussels halka mid kalena uu ka dhacay goob tareenada laga raaco boliiska ayaa waxay xidheen lix qof oo kale oo uu ku jiray maxamed abrini oo lagu arkay muuqaal video ah ee garoonka brussels isagoo garab taagan labadii hore isu qarxisay abrini ayaa sidoo kaleeto lagu xiriirinayaa weerarkii ka dhacay magaalada baris bishii novembar oo lagu dilay boqol iyo soddon qof xeelaalayaasha dalkaasi belgium ayaa sheegayaa in ragga weeraray brussels ay qorsheynayeen in mar kaleeto ay weeraraan baris laakiin go-aan ay ku gaareen in weerar deg deg ah ay ku qaadaan brussels kadib markii la xiray saalax cabdisalaam oo aada loogu tuunsan yahay weerarkii baris ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka talyaaniga ayaa sheegay inay salaasadii shalayto soo badbaadiyeen in ka badan laba kun oo qof oo tahriibayaal ah oo kasoo anbabaxay badda liibiya muddo laba cisho ahna biyaha badda ku dhex safrayay iyagoo halis badanina ay halkaasi ka jirtay mas-uuliyiintu waxay intaasi ku dareen in gurmadka dadkaasi lagu soo samato bixinayay ilaa shan iyo labaatan qaybood loo kala qaaday raggii dumarkii iyo weliba caruurtii kuwaasi oo lagu soo raray dooni ay sida timirta isugu soo dultuuleen ilaa iyo haatanna lama soo sheegin in dadkaasi qaarkood ay badda kusoo dhinteen amaba dhibaatadii kasoo gaadhay badda ay ugu dhinteen gudaha dalka talyaaniga doorashooyinka baarlamanka ayaa waxay ka bilowdeen dalka kuuriyada koonfureed oo lagu cabirayo dareenka dadka ah iyadoo uu soo fuul leeyahay tartanka madaxtinimada ee sanadka soo socda doorashadan ayaa tii ugu horreysay eegu tan iyo intii xafiiska madaxtinimada loo dhaariyey madaxweyne bak winye shaqola'aanta oo kor u kacaysa wax dibad u dhoofinta oo hoos u dhacday iyo weliba heerka deymaha oo ay dadku aada uga welwelsan yihiin ayaa waxay horseedeen in la dhaleeceeyo sida bark ay ula tacaalayso dhaqaalaha iyo muddo kordhin xisbigeeda ahba shaqola'aanta ayaa waxaa ka cabanaya oo aan ku qanacsanayn hanaanka dhaqaalaha dadka da-dooda ay u dhexayso shan iyo toban ilaa iyo sagaal iyo labaatan jir ee dalkaasi kuuriyada koonfureed natiijada rasmiga ah ee doorashada ayaa la filayaa inaanay soo bixin ilaa iyo khamiista nagu soo aadaan
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in la gudagalay wejigii labaad ee shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo muddo saddex bilood ah hakad ku jiray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray beledweyne furitaanka shirka ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdiraxmaan maxamed odowaa waxaa laydinka rabaa dowlad goboleedkii awood qaybsigiisii maantay laga bilaabo inta maalmada ugu aragtaan ee muhiimta inaad kusoo dhammaystirtaan annagana waxaan diyaar u nahay inaan idinka kaafno wixii farsamo ah idinla joogno waa idinla shaqaynaynaa ma nihin weliba hallarna idiin sheegaa oo muhiimadda ay leedahay in shirkan iyo shaqadan la qabto waa mid aada deg deg u ah waa mid soomaaliya oo dhan ay sugayso waa mid ay tiinkiinii matalaadii soomaaliya oo hadda ka hor maqneed mid kasii weynaa maqnaanaysa aqalkii sare la dhisi maayo haddaan maamul goboleedkan la dhiso qaybtiinii adiga idinka khusayso sideediinna xubnood macnaha aqalka saroo kale waa la dhisaya laakiin sideediinna xubnood waa ka maqnaanaya marka dee haddaad diyaar u diin in sideedii xubnood ay ka maqnaadaan aqalka sare waa iska sii fadhi kartiin wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan odowa ayaa waxa uu ka sheegay goobta shirka in dowladdu ay weli ku howlan tahay sidii ay qaybtooda uga qaadan lahaayeen dhinacyada weli ka maqan shirka waxaa laga dhawaajiyey dabcan buugabka maqan annagu marnaba soddobaashanka iyo saddexda maalmood ee aada sheegteen ee halkan aada joogteen waxaad u joogteen duubabka maqan sidii loo raadinayo aan ku maqneen maqankoodaan anigu ku baxay madaxweynaha ku baxay wasiirka amnigaa ku baxay ra-iisul wasaaraha ku baxay dowladdeenna dhanaa isaga daba baxay weli waxaan rabaa inaan idiin sheego sidii shalay aan u raadinaynaa u raadinaynaa waa lagu maqan yahay hariya habeenaa wada hadalkeenu furan yahay adinkiina waa idiin dirtay dhaqankii labadan gobol aad tihiin inta maqan saddexda ugaas ee beledweyne joogta inaad keentiin waa idin jirto mas-uuliyadda aan idin siinayno maanta ay ka mid waa doonaynaa idinkaga hari mayno malihin annagaa ka harayna laakiin waa in la keena guddi farsamaan soo magacaabna waa nala guddiiday guddi awood qaybsigii kale oo ku saabsanay dhaqanka shirka ka qaybgalayaan soo saarnay waa la diiday waxaan rabaa wax allaale iyo wixii gaabis diinta waa sheegtay fa min nafsii wa min ashaydaanay tirahda aniga iyo shaydaana ku tala xumaysanay marka waxaa laydinka rabaa aniga hadda gartaydu waa qaatay wixii aan aniga ka gaabiyey ood u qaadateen xumaan wax xumaan hor iskuma jirin haba yaraatee wax xumaan kuma jirin shirkan oo muddo saddex bilooda hakad ku jiray ayaa furitaankiisu waxa uu imanayaa xilli qaybo badan ayn weli ku qancin in madasha shirka ay tagaan waxaa jira warar sheegaya in madasha shirka lagu diyaariyey wakiilo matala ugaasidii diiday shirka jowhar inay ka qayb galaan inkastoo aanu jirin war rasmi ah oo dhinaca dowladda ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdiraxmaan odowa ayaa waxa uu mar kale ku celiyey qaabka ay dowladda u dooneyso inuu ku dhismo maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe dowlad goboleedka markii la dhisayo qodobo aada u muhiim oo in marka hore la qaybsado shirka madasha lagu qabanayo iyo caasimadda dowlad goboleedka iyo madaxweynaha oo tartan noqonaya saddexdaasaa meesha yaallay shirkii waxaa la siiyey gobolka shabeellada dhexe runtii waana waqti weliba yar oo kooban markii loo fiiriyo caasimada dowlad goboleedka oo noqonaysa meesha ugu weyn ee resourceska iyo khayraadku ay aadayaan maalin dhoweed mar aan tegnay buulo burte dadka buulo burte joogaa waxayna weydiiyeen su-aashaasna beledweynena waa laygu weydiiyey dad badan oo ka mid oo shakagaas qaba waxaan rabaa maanta mar kale inaan ku celiyo oo ah buulo burte lama tegin marka waa u sheegay sababo kale ayagu isticmaaleen waxay yidhaahdeen dhuusamareeb lama tegin bu-aala lama tegin baraawo lama tegin buulo burda intaas la mid maaha horta number one buulo burda dowladda federaalka ah ka talisa marka waxaan rabaa awood qaybsigaas ku yimid sidaas reer hiiraan in ilaahay waxooda u tuso oo dee ay ku qancaan reer shabeellada dhexe yaaba hadda anigu waxaan islahay dacwo qabi doona sida cadaadood kale furitaanka shirka ayaa waxa uu imanayaa xilli magaalada beledweyne oo shir dib u heshiisiin uga soconayo beelo dega gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington shirweyne sanadle ah oo looga hadlayo arrimo la xiriira maalgashiga dalalka dhaqaalahooda uu soo korayo iyo kuwa kale ee caalamka ayaa waxa uu ka soconayaa magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta shirkaasi ayaa waxaa ka qaybgelaya dalal dhowra bangiyo caalami ah iyo weliba ganacsato ka kala timid dunida oo ay ku jiraan ganacsato soomaaliya haddaba waxaan qadka telefoonka aan kula xiriiray abubakar mubaarag cabdalla oo ah milkiilaha shirkadda hilibka ee royal mead group oo fadhigeedu yahay shaariqa ee dalka imaaraadka carabta oo lagu casuumay shirkaasi waxaan ugu horeyn weydiiyey tirada dalalka soo xaadiray ama yimid shirka
daanduray aad baad umahadsan tahay xaqiiqatan dalal aad u fara badan baa kasoo qayb galay dowlado aad u fara badan oo eurubiyaan ah iyo maraykanka iyo australia iyo wadama africa wadamada carabta wadamada khaliijka ilaa iyo siddeetan dowladood aa lagu qiyaasi karaa abubakar waxyaabaha ilaa hadda shirka laga hadlay oo xoogga la saaray maxaa ka mid a xaqiiqatan shirkan shir aada muhiim u ah waaye oo waxaa looga hadlay waxay tahay ganacsiga cooperationka ka dhexeeya wadamada caalamka bangiyaa kasoo qayb galay shirkado maalgashi baa kasoo qayb galay shirkaani waxaa si sharafle usoo qabanqaabiyey wasaaradda ganacsiga waxaana si rasmiya u furay madaxweyne ku-xigeenka dowladda imaaraadka ra-iisul wasaaraha ahna xaakimka dubay sheekh maxamed bin rashid aale maktuum hadafkuna wuxuu ahaa dowladaha caalamka iyo dowladaha dhaqaaladu soo korayo iyo bangiyada iyo shirkadaha maalgashiga inay fursad u helaan b to b in laysku arko dadkii go-aanka uu ka go-ayey wasiiradii mas-uuliyiintii iyo xukuumadaha kala duwan mas-uuliyiintooda inay is arkaan wixii fursado jira laga wada hadlo in arrintaasi meesha lagu jexjeexo soomaaliya ma ka qayb galaysaa shirka abubakar waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ganacsiyo fara badan baa kasoo qayb gashay oo soomaaliyeed oo meelo fara badan ee adduunyada daafadeeda ka kala yimid aniga xaqiiqatan anoo shirkadeeda matelaya muhiimadeedan tahay inaan horumariyo waa ka qayb galay laakiin dowladda soomaaliya wafdi ka socdo anuu shirka kuma ana arkin aad baan u jeclaa inay shirarka noocan oo kale ay kasoo qayb galaan waana arrin aada muhiim u ah waddanka iyaga dhaqaalihiisa waa soo koraya alxamdulilah dalka iyaga maanta waa yani khayr badan baa noo muuqda waa gartay waxaad ii sheegtay in ganacsato badan oo soomaaliya ay haatan ka qayb galayaan kulankaasi ganacsatadaasi waa kuwe ganacsatadaasi waxay ka kala yimaadeen wadamada africa sida wadamada yurub oo kale waxay ka kala yimaadeen latin america oo kale ganacsataa ka timid oo aad iyo aad u danaynayo inay wadankii ay maalgashtaan oo afkaar iyo mashaariic ay wataan usoo bandhigaya bangiyada iyo shirkadaha maalgashiga iyo fursadaha iyo sidii cooperation ay ula samayn lahaayeen marka aad bay u fara badan yihiin waxaan ka xasuustaa ganacsato ka timid waddanka kenya ka timid oo kale etoobiya ka timid gaana ka timid botswana ganacsi baa ka timid namibia ganacsi soomaaliyeed baa ka timid ingiriiska ganacsi soomaaliyed baa ka timid australia ganacsi baa ka timid marka meeshaan isku aragnay aad baan ugu farxay anigana waddanka imaaraadkaan deganahay shirka saasaan uga qayb galay sanad walbana waan ka qayb galaa oo fursado fara badan baa jira marka abubakar mubaarag marka laga soo tago xoolaha nool waxyaabaha kale aad isleedahay soomaaliya waa mudan tahay in lagu maalgashto maxaa ka mid a xaqiiqatan horta ganacsiga markaan ka hadlayno ilaahay wuu barakeeyey ganacsigana aad buu u nucyo badan yahay ma aha wax soo saarka yani beerahoo kale ama wax soo saarka badoo kale ama hilibka ama life stockan ka hadlayna maaha ganacsiga aad buu u fara badan yahay there is many opportunity baa jira oo fursado aad iyo aad u fara badan baa jira sida tamartoo kale sida maxaan ku rahdaa ganacsiga xurtoo kale diyaaradahoo kale jaanisyo fara badan baa jira oo aad iyo aad u fara badan marka ganacsiga waxa waaye lama soo koobi karo waxa waaye baaxadiisa waa ballaaran tahay marka fursado fara badan baa jira soomaaliya shirkadahan ajnabiga iyo bangiyada caalamka iyo shirkadaha wax maalgashta ee meesha joogay nin walba su-aal buu na weydiinayay ka waran soomaaliya ka waran xaaladeeda see tahay dadku anagu waa dhiirigelinayna waxaan ku leenahay waddanka waa soo ficnaanaya nabadgelyada waa soo ficnaanaysaa wax soo saarka waddanka waa soo hagaagaya khayr badan baa jira annagoo ugu bashaaraynayna yani waxyaaba fara badan buu waddanka u baahan yahay marka dadku aad bay u danaynayaan dadkuna dee naxariista ilaahay lagama quusiyo dadku waa la dhiirigeliyaa oo yani ilahayna khayr baa laga rajeeyaa oo natafa'al bilkhayr yani khayr baanu tafaa'ulaynaa marka waan ku dhiirigelinay wadankii inay yani yimaadaan oo dowladda ay cooperation la sameeyaan oo ay la tacaawunaan oo maxaan ku rahdaa ay soo arkaan indhahooda kusoo arkaan fursado fara badan baa jira waddanka hadda waa dhismaya alxamdulillah real estate badan baa soo baxaya saad la socotaan waxaa jira sirfisyo fara badan baa jira bangiyada waxaa jira jaanisyo badan baa jira beerihii wax soo saarkii badda wax soo saarkii maxaan ku rahdaa cuntada kala duwaneyd waxyaaba fara badan baa jira in warshado laga sameeyo waddanka maanta aad iyo aad buu ugu baahan yahay dadkiisana inay isku duubmaan dadka kalena ay ay yani la tacaawunaan
kaasina wuxuu ahaa abubakar mubaarag cabdallah oo ah milkilaha shirkadda hilibka ee royal mead group ee fadhigeedu yahay shaariqa dalka imaaraadka carabta oo isagoo ku sugan dubay khadka telefoonka ugu warramayay kana qayb galay shirka haatan socda ee sanadlaha ah ee maalgashiga dalalka dhaqaalahooda uu soo korayo iyo kuwa caalamka magaalada dubay
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington inkastoo meelo badan oo soomaaliya ka mida uu ka curtay roobabka gugu haddana weli waxaa laga dayrinaya xaaladda nololeed ee kumanaan qof oo ay abaaruhu saameeyeen roobabka oo aada ugu yaraa sannadihii lasoo dhaafay meelo badan oo ka mida gobolada somalilan iyo weliba deegaano ka tirsan puntland kuwaasi oo keenay cunto la-aan iyo weliba biyo la-aan warbixinay soo saareen hay-adaha unisef iyo w h o w f b waxa ay qiyaas ka bixiyeen dadka gargaarka deg dega ah u baahan in tiradoodu ay ka badan tahay saddex boqol iyo shan iyo siddeetan kun oo qof halkaa ku dhowaad hal milyan iyo badh qofna ay xaaladooda nololeed ka dari karto haddii ay abaartaasu sii daba dheeraato kaalmada caalamkuna ay ka raagto haddaba dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ayaa qayb weyn ka qaatay sidii dadka dhibaataysan abaaraha ay saameeyeen kaalmo loo gaadhsiin lahaa fayse cumar kaahin oo ka mida dhallinyarada soomaalida ee degan gobolka virginia ee dalka maraykanka ayaa v o eda u sheegtay in ay samaysteen website ay qaadhaan ugu ururinayaan dadkaasi dhibaataysan si ay gacan uga geysan karaan dadka ku nool dunida oo dhan iyagoo isticmaalaya habka onlineka haddaba goor dhoweyd ayaan faysaa cumar kaahin waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay ugu horeyna waxaan weydiiyey bal qaabkan ay isku abaabuleen ee ay ugu tala galeen in ay dadkaasi tabaalaysan gargaar u ururiyaan anigu abaartan markaan maqlay waxaan sidab gareeyey gofundme website oo dadka ku donate garayn karayaan waayo lacagta gacanta laga ururinaya dee waxaad ka ururin kartaa un dadka meel kula jooga ama kusoo gaari karaya marka gofundmegani wuxuu gaari karaa meel kasta adduunka lagasoo dooneyd garan karaa credit card baa lagu bixinayaa so waxaan is yidhi i can reach out to more people dad badan baad gaari kartaa saa darteed baan gofundmegan u kareed gareeyey si aad la socotaan dhibaatada way badan tahay abaarta waddanka oo dhan bay gaadhay somaliland puntlandna way ka jirtaa marka aad baanay u xun tahay dadka gaajo inta badan u dhibanayaan markii hore biyahay marka imiga roob baa da-ay laakiin dadkii weli xoolahoogii lifestock incomeka ay ka helayaan wuu ka dhinteen marka weli waxay u baahanyaen dhibaatada ugu weyn ay u dhimanayaan waa cunto weeyaan so that's why baan lacagtan markaan ururino aan isleenahay cuntaha loo siiyo dadka xoolahoogii ka dhamaadeen waan gartay marka faysaay sidee idinku soo gaadhay marka dhallinyarada badi kuma xidhna warbaahinta soomaalida marka sideed ku ogaateen in ay jirto dhib la xidhiidha macaluul iyo weliba dadkiioo biyiyo baadba aan haysan anigu waxaan ka ogaaday markii u horeysay social mediada facebooki dad badan iyo article oo ka hadlayay sida u n t oo kale iyo aljazeera oo kale ka hadlaya lasoo gashay marka kuwaasaan akhriyey dad qaraabiina wayna soo waceen oo dhibaatadani ay taabatay markaasaan anigu waxaan bilaabay inaan ogaado oon websiteka mar hore aan bilaabay march baan bilaabay marka imika is quite successful dadku waxay ku dooneed garayn karayaan w w dot gofundme dot com slash somaliland drought fee again w w dot gofundme dot com slash somaliland drought fee facebookayga waxa weeyaan istahaar saacad base baa udhexeeya waxa weeyaan i s t a h a r s a c a d twitterkayguna waa isku magacun waa istahaar sacad waad igala soo xiriiri kartiin labadaba gofundmeygana waad iga heli kartiin more on facebook marka labadaba uu ka lingaraysan yahay ha labadaba uu ka lingaraysan yahay laakiin easier facebooka ina inay dadku iga helaan ama gofundmeyga marka dadku waxay isticmaalayaan any type of credit card ama debit card websiteku card unbu qaadanayaa waan gartay marka faysay dadka waddankan maraykanka lacag lama ururin karo haddii aanad u haysanin ogolaanshiyo dadku meelaha ay lacagaha ku bixinayaanna waa inay jirto meel sharci a inay noqoto haddii kale qofkii la weydiin karo lacagtiisaasi meesha ay gaadhay iyo cidda loo dirayay marka idinku taasi ma ka warhaysaan oo ma ka tabaawulshiisteen oo ma tahay qaab sharci ahaan u diiwaan gashan oo qofkii lacag idinku dooneed gareeya ama idinku deeqa ha taas waana waan ka fikiray intaanan bilaabin waxaan la xiriiray non profit organization local ah oo virginia ku yaala oo soomaaliya leedahay oo la yidhaahdo somaliland americanist org marka lacagta iyagaa noo handal garaynaya xitaa ilaa marka la dirayo laakiin annagaa dhisaar garaynana iyo dadkay la shaqaynaya meelaha gobolada oo dhan ina la gaadhsiiyo donationkani uu gaadho meelaha dhibaatada ka jirta oo dhan laakiin as to be safe oo irsta ama anybody who wanna know lacagta meeshay tagaso non profitkaasi oo ayaan use garaynanaa localka dhanka kale qiyaastii waa imisa intaad ku tala jirtaan ad ururisaan imiga goolkaygu waa labaatan kun laakiin wixii aan helnaba waan wixii aan helnaba waan ururinaa hadday ka badato hadday ka yaraato annaga goolkaygu waxa weeyaan lacag fiican oo dadkii ku caawin karno inaan helno waan gartay ardayda jaamacadaha iyo dadka shaqeeya ee aan xataa soomaalida ahayn ama dadka muslimiinta ah ee kale ma ka qayb qaadan karaanoo ma u gudbiseen mise wuxuunbaad ku koobteen dadka soomaalida ah ee raba inay caawiyaan walaalahooda soomaalida may websitekan marka horeba goolkayga wuxuu ahaa inaan cid kasta gaadho oo soomaali un muhayn cid kasta any nationality cid kasta inay dooneed garayso cid kastana hadda way dooneed garayso qof kastoo rabaa inuu ka qayb qaato uu dooneed gareeyey waananu rabnaa inaan gaarno moor dadkan oo badan seed u diraysaan lacagaha marka lacagta waxaan ku go-aan gaarnay inaa marka halkan laga dirayo aanu kaashano non profit organizationku ay diraan markaana aanu u dhiibno ama n g o wadankii jooga ama dad guddiga abaarahoo loo sameeyey haddii aanu isku raacno dadka maamulaya ilo maamulaya oo dhan ama dadka dooneed gareeyey cuntana la geliyo oon wax kaasha cidna la siinin meelahay tagtayna lasoo record gareeyo dib lanoogu soo diro si aan dadkii lacagtan la baxay u arkaan lacagtoodii waxay ku baxday iyo inay dadkii u baahnaa la gaadhsiiyo
taasi waxay ahayd faysa cumar kaahin oo ah oo hormood u ah dhalinyaro soomaali ah oo isku abaabushay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen abaaraha ka jira dalka isla markaasina waxay faysa samaysay website ay dadku ku dhowneyd garayn karaan amaba ay lacagta qaadhaanka ah ku bixin karaan
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada sarifka iyo suuqyada hawaatan wariyeena magaalada nairobi maryan maxamuud qalanjo kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta sarifka iyo sicirka bankiga dhexe ee kenya ayaa halka doolar waxa uu ku gadanaya boqol iyo sagaashan iyo sagaal senti oo lacagta shilinka kenya boqol iyo shilin iyo sideed iyo toban senti ayuuna isaga sii gadaya halka lacagta sterlin bound central bank waxauu ku gadanayay boqol afartan iyo afar shilin iyo soddon iyo sagaal senti oo shilinka kenya halka yuurina bankiga dhexe ee kenya waxa uu ku gadanayay boqol shan iyo toban shilin iyo soddon senti oo lacagta kenya waxa uu isaga gadayay boqol shan iyo toban iyo konton iyo afar senti oo lacagta kenya ah halka ran ee lacagta south africa central bank of kenya waxa uu ku gadanayay lix shilin iyo siddeetan iyo sideed senti oo lacagta kenya ah lix shilin siddeetan iyo sagaal sentina waa uu isaga sii gadayay haddii aan markan eegno sicirka raashinka iyo suuqyada magaalada nairobine baastada nooca baasla loo yaqaana ayaa suuqyada magaalada nairobi kartoonkeeda waxa uu ka joogay kun iyo laba boqol iyo lixdan shilin oo lacagta kenya kartoonka burka nooca bamba loo yaqaanana waxaa la gadaya kun iyo saddex boqol iyo labaatan shilin saliidda ayaa labaatanka liitar waxaa la gadayay laba kun iyo sideed boqol sokorta kontonka k g waxaa suuqyada magaalada nairobi lagu kala gadanaya afar kun iyo boqol shilin caanaha nooca niida loo yaqaano kartoonka waxaa la kala iibsanayay laba iyo toban kun iyo sideed boqol nooca ankarna kartoonkooda waxa uu ahaa koob iyo toban kun iyo sideed boqol caanaha nuura ayaa sidoo kale iyagana kartoonkooda waxaa la gadayay sideed kun iyo toddoba boqol ugu dambeyna hilaal kartoonkooda waxa uu ahaa sideed kun xubintii sarifka iyo sicirka oo saako arbaca anigoo maryan maxamuud baraan idinla soo xogsiinayay intaa hinoo joogto intaan dib dambe u kulmayno nabadgelyo
subax wanaagsan dhegaystayaal haatana waa heestii marwo iyo fanaanka xasan gacan
arageena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muqashadeen
mala dhabbay noqon ninka faalka soo baxay milagiyo dabayshuna idma meerta weeya intuu marinku xidhan yahay muska ooda laga gurin harunila sug caashaqahanba waygu maray intuu marinku xidhan yahay muska ooda laga gurin harunila sug caashaqahanba waygu maray
heestaasi marwo ayaannu idinku dhaafaynaa ibraahim xasan daandura iyo sahre cidlo nuur oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
marka xigana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo ilmaala la kala muquushi ka baqan gamcaha maran maxriyaan kugu dhicin iska samir maruuno ilaahay baa maqan marka xigana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo nimaala la kala muquushi ka baqan gamcaha maran maxriyaan kugu dhicin iska samir maruuno ilaahay baa maqan intuu marinku xidhan yahay muska ooda laga gorin warulila sug caashaqahanba waygu maray intuu marinku xidhan yahay muska ooda laga korin warwila sug caashaqahanba waygu maray intuu marinku xiran yahay muska ooda laga korin warwila sug caashaqahanba waygu maray araggeena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muhashadeeni hadamala dhabbay noqon ninka faa